halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efrimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa kuudii iyo barkii duhurnimo geeska afrika ah iyadoo ay tahay lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington d c waa khamiis labada bisha juun sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah ardada jaamacadda bariga afrika ee boosaaso oo doortay guddoon cusub
sidoo kale waxa weeye waxyaalahaan xalakan uga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah inaan maamulkii iyo macallimiintii iyo ardaydii ee mataqaanaa nala soo shaqaysay aan u mahad celinno aan dhehno waxa weeye shaqo inoo wada taalle baan qabannay muddadii sannadkaayda halkaa joognay
waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan waraysi aan la yeelnay wiil dhallinyaro ah oo leh hibada farshaxanka oo ku nool dhadhaaba heesihiina waan idin haysanaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida madaxweyne jo biden ayaa waxa uu sheegay shalay in maraykanka uu siinayo ukrain hub ku kacaya toddoba boqol oo milyan oo dollar ee gantaalada horumarsan iyo rasaasta iyadoo duulaankii ruushka uu galay bishii afraad laakiin saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in ukrain ay wacad ku martay in gantaaladaasi aanay ku ridi doonin dhulka ruushka xirmadan cusub ayaa waxa ay ku hubayn doontaa ukrain awood cusub iyo hub horumarsan oo ay ku jiraan gantaalada madaafiicda sare oo wata rasaasta goobta dagaalka si markaasi dhulkooda ay uga daafacaan in ruushka uu ku soo siqo ayuu biden ku yiri bayaan uu soo saaray arbacadii shalay waxaan sii wadi doonaa inaan ku hogaamino adduunka bixinta kaalmada taariikhiga ah si aan u taageero ukrain dagaalka ay ugu jirto xorriyadda saraakiisha maamulka ayaa sheegay in xirmadani cusuba ee hubka ay tahay mid ku habboon baahida marxaladda colaadeed ee hadda jirta taasi oo ka socota bariga ukrain ku-aanka difaaca ee siyaasadda colin col ayaa yidhi shalay waxaan samaynaynaa qiimeynteenna had iyo jeer waxaan wax ka cabiraynaa waxa ay reer ukrain ay u baahan yihiin goobta dagaalka laakiin sidoo kaleeto waxyaabaha ay ka midka yihiin saameynta ay ku leedahay ciidamadeenna gaar ahaana marka aynu wax ka saarayno keedkeenna ayuu yidhi ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa shalayto koox looga shakisan yahay in ay tahay argagixiso waxa ay ku weerartay waqooyiga dalkaasi maali waxaana lagu dilay askari u dhashay urdun saddex kalena waa lagu dhaawacay sida ay sheegtay qaramada midoobay afhayeen u hadlay qaramada midoobay stephen dujarik ayaa waxa uu sheegay in kolonyada saadka ay socotay muddo saacada markii rasaasta ay ku fureen kooxaha weerarka soo qaaday oo isticmaalayay hubka fudud iyo gantaalo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa si kul u cambaariyey weerarkaasi waxaana uu tacsi tiiraanyo leh ugu diray qoysaska ciidamada nabad ilaalinta dowladda iyo shacabka jurdun sida uu sheegay dujarig warkiina dhegeystayaal waa naga intaas ururka dhallinyarada jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso ayaa dhowaantan doortay guddoomiye cusub oo ardada ay u codeeyeen waxaana markii la doortay guddoomiyaha kadib uu kala hadlay ardadaasi sida uu isku xiri doono dhallinyaradaas wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta nooga soo diray boosaaso madashan oo uu xilka kula wareegaya gudoomiyaha ururka ardayda jaamacadda bariga afrika ayaa ka qabsoontay magaalada boosaaso waxaana ka qaybgelayay maamulka jaamacadda dhallinyarada wax ka barata jaamacaddaasi oo isugu jiray wiilal iyo gabdho cabdiraxmaan axmed faarax dhagacade gudoomiyihii hore ee ururka ardayda jaamacadda ayaa sheegay inuu codsanayo in lala shaqeeyo gudoomiyaha cusub ee ardada waxaana uu sheegay inay soo qabteen shaqooyin badan inta ay ahayeen gudoomiyaha ururka ardayda
sidoo kale waxa weeye waxyaalahaan xalakan uga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah inaan maamulkii iyo macallimiintii iyo ardaydii ee mataqaanaa nala soo shaqaysay aan u mahad celinno aan dhehno waxa weeye shaqo inoo wada taalle baan qabannay muddadii sanadkaayada halkaa joognay waa mahadsan tihiin man laa yashkur innaasa laa yashkur illaah dhammaan ardayda macallimiinta maamulka gabdho iyo wiilal isugu jira cid kasta oo ka soo qayb qaadatay sanadadii hore iyo mataqaanaa iyo actifitiyadii kala duwanaa ee jaamacadda ka socday oo na soo garab istaagtay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidoo kale ardayda xalakan fadhida waxaan rabaa kelmad yar oo waxa weeye annagu markaan xilka qabanayno guddoomiye naga horeeyo ardayda noo amra ma haysan laakiin annagu hadda waxaan leenahay ardaydiina halkaa fadhiya oo gabdho iyo wiilal isugu jira oo jaamacadda ka tirsan inaad maamulkaa cusub la shaqaysaanin maalinta codod ku dhacayaan iyo maalinta wax la kala dooranayo si ay ardaydu guddoomiyaha ula shaqayso hadday inta goortuu xafiiska tago ula shaqayn lahayd waxaa la qaban lahaa wax aanan mataqaanaa meelna laga qabteen intiina hadda iska daa jaamacadda laba kun oo arday baa dhigata intiina halkaa joogta haddaa guddoomiyaha la shaqaysaan oo habeen walba xog ku soo kordhisaan oo habeen la talisaan oo fikir ku darsataanin waxa weeye ururka ardaydu wuxuu noqonayaa urur meel walba laga sheego laakiin cilada jidha waxa weeye gudoomiyihii waa la dooranaya waa lasjiiraya marka la doorto waxaweye dushaa layska marayaa laakiin markuu xafiiskii tago baa waxa weeye bu dadkii waxa weeye laga dhacayaa oo waxa weeye soomaalidu wixii ka dhicitaan u taqaano waxa weeye kuwa ka qaban waayaya kuwa isagiina waa iska niyadjabaya waa ag seexanayaa gudoomiyaha cusub ee dhallinyarada ururka jaamacadda bariga afrika saleebaan maxamed cabdi oo xilka dhallinyarada kala wareegaya guddoomiyihii hore ayaa guud ahaan dhallinyarada ka codsaday in ay la shaqeeyaan si ay uga dhabeeyaan yoolashooda waxbarasho ma rabo caawa inaan sheego waxaan qabanayo horey baan uga soo hadla waxqabadkayga waxaan u baahanahay ardayda sharafta iyo cisada leh ee jaamacadda bariga afrika waa ay doorateen tartan baa galay waa ay garab istaagteen waxaan idinkaga baahanahay oo idinkuu weyn waxa weye wada shaqayn haddaan wada shaqayn idinka helo waa guulaysana ururka ardayda laguu sheegaya waa ardada say ula shaqaysa ardadu buu ku xiran yahay ururka ardaydu inuu guulaysto aad baadna u mahadsan tihiin hadalka anoo koobaya
dhinaca kale madaxa arrimaha ardayda ee jaamacadda bariga afrika sheekh axmed maxamed dheeli iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika brofesor cabdisalaan salwa ciise ayaa dhallinyarada u soo jeediyey dardaaran ku aadan waxbarashadooda maanta hadda qofkii la yidhaahdo ma maamuli kartid dadka waa kugu adag tahay dhulku isla dhici lahaa wuxuu dhihi lahaa waa la ibahdilay qolo oo mucaarada ay ii tashatay qolo sidaana saan yeeshay xataa khulafadii markii loo dhiibay shaqada waxay lahaayeen war iga casila haddaa aragtaan inaanan ka soo bixi karin wixii aan wanaagu aan sameeyana igu taageera waxaan leenahay walaalka caawa halkaan aan ku caleema saarayno xil baa qaadeen indhahoo dhan waa idinsoo fiirinayaan cashriga la joogo haddeer waxaa loo baahayaa talo iyo faker waxyaabaha aan qabanayno maxaa ka qaldami kara maxaa inaga maqan middaa kale annagu da ahaan marka la yidhahdo dad xoogaa daabaanu soo gaarnay dhallinta marka waxaan u baahannahay fikirkooda waxa ay fahmaan waxay arkaan waayo maanta xiriirka la isticmaalo waxa weeye teknolojiyada casriga ah oo mobile systemka ah meel kastoo la joogo maantay saaxiibadiin sidaan haddaa sheegay meel kastoo joogaan anugu saaxiibadii mafar haddaan ka soo qaado qaar baa yurub degan jooga qaar baa africa jooga qaar baa soomaaliya jooga qaar baa australia jooga sidoo kale qof kastoo halkan fadhiya saaxiibada sidoo kale wey waayo waxaa lagu xidhiidhaa media social media marka ujeeddada ugu weyn baa waxay tahay annagu aanu saarnay arrintaa iyada ah in aanu ka helno talo dhallinyarada waxa socda maxaa dareenku yahay middaa kale qofka hawsha haysato baa kaga muhiimsan ogaan kara xanuunka iyo dhibta iyo la-aanta qofka kaleo mas-uulka ana haddo kale waxaa dhici karta inaana ogaan ama aana dareemin xanuunka ardayga inkastoo ardayga soo ahaan jiray laftigay marka si aan u helo ayay arrintu ahayd marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin haddaa kelmad si loo yidhi fadlan isku daya inaad la shaqaysaan oo wixii xasaasiyade wixii dareena ogeysiisaan si annagiina loo soo gaarsiiyo waayo waxaa dhacay qof kastoo shakhsiga waxaa dhici karta inuusan ogaan inuusan soo gaari karin ama aan uuna haleeli karin laakiin marka uu guddoonku muxuu ahaa ardayda uu dareemo ama ogaado waa ka sahlan tahay xafiiskay noogu imaan karayaan tags ahaan bay noogu soo diri karaan xasaasiyad ahaan marka marka waa soo hadalka waan badje waana mahadsantihiin doorashada dhowaan ka dhacday magaalada boosaaso ayaa ardayda jaamacadda bariga afrika waxay ku doorteen guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda bariga afrika afarta sano ee soo socota waxaana ay ka shaqayn doonaan ururkaasi isku xidhka dhallinyarada iyo weliba maamulka jaamacadda doorashadaasi ayaa ahayd doorasho ay dhallinyarada ku codaynayeen mid qarsoodi ah waxaana markaasi lagu doortay guddoomiye iyo weliba ku-xigeenka oo loo doortay gabar dhallinyaro ah yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana dhegeystayaal dhinacii muusiga ayaan jaleecaynaa waxaan idiin soo qabanayaa heestaan kudhigeedu yahay dahab iyo luul waxaa qaadaya cusmaaneto qaadayay fanaanka cusmaaneeto halka aad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington maxamed cabdiqaadir yuusuf oo loo yaqaano laki ayaa waxa uu ku nool yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada efo waxaana uu bartay xirfadda farshaxanka ee dhinaca sawirgacmeedka waxaana uu ku cabiraa fariimaha wacyigelinta bulshada ay la wadaagaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sidoo kale waxa uu xirfaddan farshaxnimo uu uga shaqaystaa xeryaha sida xafladaha iyo aroosyada haddaba maxamed cabdiqaadir yuusuf ayaa xirfaddiisa farshaxnimo waxa uga warramay wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol waxaan ahay nin artista kusoo koray xeradan qaxootiga ifo xirfadana waxaan ku bilaabay marka horeto waxaan dhigan jiray iskuul iskuullada xilligaasay ka jireen maaragtay art and craft xiisadihii markay baxeen kadib anigu wixaygii baan iska sii watay waan jeclaan jiray macnaha hobbigay iskagaan jirtay in joornaala oo kale aan soo qaado waxyaalaha ku sawiran oo kale marka aan ku hobbi ka bixiyo intii maaragtay aan saliid mariyo oo aan ka dhex fiiriyo maaragtay how transparent uu sheegyahay sidiisaan u waday marka dambe adi waxay noqotay in guryaha qaxootiga oo dariska hoyata la iga yarto sida hadday aroosya qabaan oo kale rinjiga marka oo ciyaalku ay marsadaan qooleyda aan soo gadi jiray kaasaan ku sawiri jirnay wax oo maaragtay gabdhaha cilaanka gacanta u sawiran dhexdooda kaleto la balbalaariyey ubaxyo ubaxyo waxyaalaha koobikoobi aan ka bixinayo sidii ay igu sii socotay marka dambe ilaa la ii sheego la dhaho lacag baa lagu siinayaa oo anigiiba aan ka xiisa dhaco dadkii ii yeeranayo macnaha kaalay na saacidee iyo waxaas oon lacag ku qaato oon lacagtii dhamiyo lacag sii macansado marka dambe sidii baan soo kusii galay ilaa haddana sidii baan ku wataa maaragtay artisnimadii oo maasha allah hadda shaqaaba ii noqotay marka maxay tahay waxaa kugu dhaliyay markii ugu horreysay kadib markii aad iskuulka aad dhigatay xirfadda
marka horeta adigu waa falfalaad manaa markaa dhallinyaraada soo hana qaadayso jacayljacaylii afaaraha kusoo gelaya markaasaa intii aan isku kheyrka nahay oo dhan waxay samaynayaan warqada laysu keensanaya berigaas taleefoni waxay maysan jirin oo warqadaha nu qori jiray dadka waxaa leeyahay warqad geeraar oo jacayl noo qor wixii markaas qorto kadib waxaas waxay ku leeyihin dadkii nooga sawir ubaxan valentine time laisku dhiiboo kale suma arkay rooska ubaxii baan sawirayaa gacantii oo hayso sawirada meeshay igaga bilowdeen marka marka inta badan markii laga tago horaan shaqada waxaad ku bilowday sidaad sheegtay in dhallinyarada aad caawiso sidoo kaleetana aroosyada waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab xilliyadii aroosyada ay jiraan guryaha waa la qurxiyaa rinji baa lagu qurxiyaa hadday tahay gudaha guryaha ama sidoo kale banaanka iyadoo markaasi kalaro kala duwan oo markaasi dhanka raangiga ama rinjiga la isticmaalayo marka xilliyadii aad ku jirtay inaad samaysa arrimahan markay timaada ka waran maxay tahay waxyaabaha ugu caqabada badnaa aad la kulmaysa caqabadaha ugu badan oon la kulmayay waxay ahaayeen sida hadda xilliga oo maaragtay rinji uusan jirin baa jirtay oon ku leeyahay qoollayda rinjigeeda marsan jirnay rinji gacmaha haddaad galshato xataa aan kaa fuqayn muddo kugu dheganaanaya marka sida carada oo kale aan ka samayn jiray sida loom soil clay soil u kale tahay carro madow carra cad ayaa intaan baxan ka soo guro bannaanka carrada kale noocaan derbiyaha ku malaasi jiray oo agshamo noocaan ka samayn jiray marka waxyaalaha oo dhibabka iiga imaada waxaa ka mid ahaa dadkii oo macnaha ii qaatay si kale oo qaar ay leeyihiin waxyaalo xun buu sawiraa maxaan ku dhahaa wax ilaahay ogoleen buu sawirayaa sawiraawe war wax saqajaanka naga daaya camal si kale qaarkood ii qaatay marka dambe haddana fanka iskaga sii biiray oo yidhaahdeenba maaragtay waa haadihiiba macnaha waxay dhihi jireen wax ka soo qaad waxyaalo gudniin ku saabsan dumar waxyaala ka hadla wixii marka oo si boojbooja aan uga hadlayna arkaan waa kaa maantana afaaro dumar buu galay iyo wuxuu ka hadlaya waxyaala kaleeto waaba nin khaldanba markaas xataa mar qaarkoodna la dhagax tuuri jiray iska soo dulqaadanay waa tahay marka xilligan markii laga tagay inaad aroosyada markaasi aad sawirro kala duwan aad samayn jirtay sida ubaxyadoo kale haatan waxaad si toosa markaasi aad shaqooyin uga heshaa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga iyo dhadhaab oo inta badan xafiisyada hay-adaha samafalka aad sawirro kala duwan oo markaasi shaqooyinka ay qabtaan iyo sidoo kale fariimaha ay bulshada ay gaadhsiinayaan aad qaab sawir aad usoo bandhigto ka warna arrintan way dhacdaa oo marmar waan helnaa laakiin ma badna boqolkiiba labaatan badana nin dhallinyaro ah oo xero qaxooti jooga isla markaana ku shaqaysta xirfadan aartisnimada ka waran ee dadka ku dhegaysanaya haddaad u sawirto ee marxaladaha markaasi aad ku sugan tahay ama uu ku sugan yahay nin dhallinyaro oo shaqadan ku shaqaysanaya aad bay u adagtay horta oo halkan qaxootiga hadda shay walbana waa iska qaali buraashida hadda aan wax ku sawirno keliya qaar baka nairobi u dalbatoo kaleeto lacag ku shilin mase laba kun saddex kun oo wax yar oo dana macna saas aan sii lahayn wixiina wax wax fiican kuu sawira mana heli kartid oo macnaha lacag uma haysid wallaahi aad bay u dhib badan tahay laakiin waan iska dadaalnaa oo adiga tabarteenna waa iska xoogsanaa xirfadan marka sawirista ama artistaha waxaa ku dheer sidoo kale dhanka fanka tusaale ahaan oo kale xilliyada ay jiraan aroosyada gudaha xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama sidoo kale xiliyada ay xalfadaha maalmaha lagu xusay sida maalinta qaxootiga adduunka oo kale maalinta aidhiska adduunka oo kaleeto iyo weliba sidoo kale maalinta haweenka adduunka waxaad ku soo bandhigtaan markaasi erayo ka hadlaya maalmahan ka warna arrintan seed iskugu dhexwataa labada xirfadood tii artistaha iyo weliba sidoo kale tan fanka wallaahi horta taasaa wareer waxaa fiican laba xirfadood daa leedahay inaad mid u goodo si aad expert ugu noqoto marka laakiin ana hadda dhan walba macnaha iska qaxooti baa noox karirays baa nagu jira mogtay dhan walba waan iska galaa heesihii waan iskaga dhex jiraa maalkii sawirtaankiina waan iskaga dhex jiraa laakiin hal dhinac inaa u gooba ii fiicnaan lahayd inkastoo hadda macnaha aan helin wax isaboodgareeyo oo xagga fanka ah sidoo kale marka hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa in maaragtay ay horumar nagaarsiiyaan oo kor noo qaadaan ay wax nala qabtaan sida dadka walaalaheen oo dibadaha jira in dadkeenan dhallinyarada soomaalida oo qaxootiyaha ku nool oo maaragtay wada fanku ku duugan yahay maxaan ku dhahaa artiska iyo wax sawirtaanku ku duugan yahay laakiinse aan saboodkaysan in macnaha ay na garab qabtaan ayaan ka codsanaynaa dadka walaalaheen dhan iyo dhalinyaro fara badan baa jirta oo ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ama deegaanada soomaalida ay degta kaa dhegaysanaya marka islamarkaana danaynaya arrimahan dhanka artisnimada marka dhallinyaradaas maxaad ku ohan lahayd ugu dambayntii dhallinyaradaas waxaan dhihi lahaa waxba ahayd niyad jabina maalin baan gaari doonaa nin walba macnaha mowqifkii uu leeyahay insha allahu tacaala haddaba anigu aragtaan maanta macnaha meeshaan ka soo bilaabay iyo hadda heerka aan gaaray nin walba oo macnaha xirfadlana waxaan kula talinayaa xirfadiisa inuu sare u qaado uusan ka niyad jabin uu hor usii wato insha allahu tacala caqabado badan baa qaxootiya nagu haysto waa oo lawada ogyahay hadda mid aan soo koobi karin marka caqabadaas waan ka gudbaynaa insha allahu tacala haddaan xirfadeena aan sare u qaadno oon wax baranno insha allah xirfadan oo maaragtay artistnimadana waa xirfad hadduu qofku u barto uu wax badan ka faa'iidayo
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa maxamed cabdiqaadir yuusuf laki oo xirfadiisa farshaxnimo ugu warramayay wariyaha v o a ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol haatanna waxaan aadaynaa dhinacii isboortiga maxamuud bascade waa kan
wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee xulalka qaranka ee scotland iyo ukraine ayaa habeenkii xalay ahaa kulan isreereeba oo lagu soo baxayay koobka kubadda cagta adduunka ay ku yeesheen guriga scotland magaalada galasgow waxaana ciyaartan oo ahayd in ay dhacdo afar iyo labaatankii bishii maaj dib loogu dhigay oo habeenkii xalay ahaa loo ciyaaray kadib markii waddanka ukraine weerar lagu soo qaaday oo ruushku soo weeraray ciyaartaasi oo muddo la sugayeyna habeenkii xalay ah xulka qaranka ukrain ay u muuqdeen kuwa ku soo tala galay sannadkan inaanay ka baaqanin koobka kubadda cagta adduunka waxay ciyaaryahanadoodu soo bandhigeen kubad aad u xiiso badan ciyaaryahan yarmaleenko wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee westham united ayaana qaybtii hore ciyaarta goolkii ugu horreeyey qarankiisa u dhaliyey yarmajuk ayaa isaguna qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isugu soo noqday gool deg dega qarankiisa u saxiixay inkastoo xulka qaranka ee scotland ay gool la yimaadeen haddana sagaashankii daqiiqo ee ciyaarta markii la gaaray ayaa ukrain gool kale dhaliyeen sidaasina saddex gool iyo waxba xulka qaranka iyo ukrain ayaa guusha ku soo racday inkastoo ukrain ay guulaysatay haddana uma aanay soo bixin koobka kubadda cagta adduunka oo waxaa u dhiman kulan kale oo maalinta axadda ah ay la ciyaarayso xulka qaranka ee weles markaa haddii ay ukrain guulaysato ayaana fursaddeeda usoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunku ay suura geli doontaa weles gurigeeda ayay ku ciyaaraysaa magaalada cardif waxaana ay rajaynaysaa taageerayaal aad u fara badan oo aad ugu sacabtumi doona inay garoonka soo bixin doonaan laakiin ukrain oo iyadu aan taa dhag u dhigi doonin sida ay ku soo cadaysaba kubankii xalay oo ay kaga soo adkaatay scotland gurigeeda ayaa dad badan rumaysan yihiin in ay weelis ka soo adkaan doonto si kastaba waxaan wada sugnaa habeenka axadda ah cidda soo guulaysata weelis iyo scotland ee ku biirta gruubka b ee koobka kubadda cagta adduunka oo ay ku wada jiraan ingiriiska maraykanka iyo iiraan dhinaca iyo garoonka wimberley magaalada londonna habeenkii xalay ahaa waxaa fooda isku daray waddamada argentina iyo talyaaniga labadan dal oo ku soo kala guulaystay koobabka qaaradda yurub iyo latin america oo markii ugu horreysay ee waddamada qaaradda yurub iyo kuwa latin america kuwooda soo guulaystay ee kulmayaan ciyaar koob loogu loolamayo tan iyo sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa labada dal habeenkii xalay ahaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan inkastoo inta badan ay gacan sarraysay kooxda xulka qaranka argentina ciyaaryahanada dimaria iyo leonel messi ayaana garoonka uga cadaro ka dhigay inkastoo uu xidigaha qadka dhexe ka dheela ee loselso iyo rodrigo de paul iyaguna qadka dhexe si wanaagsan u maamushaan qaybta hore ciyaarta xulka qaranka argentina waxaay la hormareen laba gool ciyaaryahaanada lowtaro martinez iyo anhel de maria ayaana kala dhali inkastoo goolka koowaad uu si wanaagsan u soo shaqeeyey ciyaaryahan leonel messi leonel messi ayaa noqday xidigii garoonka oo abaalmarin la guddoonsiiyey sidoo kale ciyaaryahan dibaala oo gadaal ka soo galayna goolkii saddexaad ayuu u saxiixay xulka qaranka argentina talyaaniga oo garoonka wimberley sanadkii hore koobka qaaradda yurub ku guulaystayna waxay u muuqdeen xul aan haatan lahayn awooddii uu sannada ka hor lahaa waxaa kaloo xusid mudan talyaanigu in ay sanadkan ka maqan yihiin kooba kubadda cagta adduunka oo uu ka reebay xulka qaranka ee macedonia si kastoo itaaba ciyaartu waxay ku soo gabagabooday saddex gool iyo waxba xulka qaranka ee argentina ayaana kubadda gacanta loo geliyey xidigaha xulka qaranka ee argentina ayaa muujinaya taageero gooni ay u hayaan kabtankooda leonel messi intii aan koobka la guddoonsin ka horna isaga ayay inta ku hareereysameen oo ay hareereeyeen waxa ay bilaabeen inay kor u boodbootiyaan iyagoo magaciisana ku heesayey dhiirigelinta uu ka helayo taageerayaashaisa iyo weliba ciyaartooyda kooxda qaranka ee argentina ayaa dhiirigelin kale u ah xiddigan ay ku duulaan xulka qaranka ee argentina haddaba la arki doone guusha koobkan uu ku guulaystay haddii u suuro geliso qarankiisu in ay koobka kubadda cagta adduunka lagu qabanayo waddanka qatar ay sanadkan soo hantiyaan ciyaaryahan leonel mesy ayaa markii ugu horreysay waxa uu sanadkii hore ku guulaystay koobka latin america ee kooba america oo markii ugu horreysay uu qarankiisa u qaaday wahaga dhegeystayaal guud ahaana xubintaana ciyaarinta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo idila sida iyo nooli kulanta
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o e washington duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatanna xaggii heesaha ayaan dib ugu noqonaynaa
diladiya dhibkaan qabo toloo ruux la jaarihi miyu dunida joogaa jidinkiga kohayo indihii jecirmo wanigan jibaysane wanigan jibaysane jamashadani hayse jiratee naftayde
yaa salaam jamashadan i haysaa jidata nafteyda ha iga jeesan see camal mar kastaba lagu soo fiirahaa leh waxaa heestaasi ku luqeynayay fanaanka nimcaan hilaac waxayna ugu dambeysay barnaamijkeenii ama idaacaddeennii duhurnimo intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo